halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhegaysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaarkood caalamkao dhan waxaad nagala socotaan boggayaga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah xaakimka soomaaliyeed cabdulqaawi axmed yuusuf oo mar kale loo doortay inuu xubin ka noqdo maxkamadda garsoorka ee caalamiga
wixii joogay safaaradihii joogay oo boqol iyo sagaashan iyo saddexda waddan oo maanta ka qayb gashay ayaa waxay saf u soo galeen inay jaj cabdulqawi salaamaan u mahadceliyaan ay u hambaliyeeyaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan tahriibka dadka ka imanaya etoobiya oo la sheegay in uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idinku haynaa idaacadda subaxnimo marka horese warkii dunida wiil soomaali ah oo lagu magacaabo cabdulaahi yuusuf oo ka mid ahaa sagaal dhallinyaro ah oo soomaali ah oo hay-adda f b i du ay qabatay iyagoo doonaya inay ku biiraan ururka daacish ayaa shalay laga sii daayay guri kumeel gaadha oo ku xirnaa waxaana markii ugu horreysay uu dib ugu laabtay hoygooda cabdulaahi yuusuf oo ah koob iyo labaatan jir waxaa la qabtay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka isagoo doonaya inuu ka baxo garoonka magaalada minneabolis waxaase uu markii dambe wada shaqayn la sameeyey hay-adaha amniga isagoo ku markhaati furay saaxiibadiis waxaana taasi darteed laga khafiifiyey xukunkii ku dhacay waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyey ee ka tirsan dhalinyaro soomaaliya oo doonaysa inay ku biirto isis oo laga sii daayo xabsi mid kamid mid kale oo ka mid a dhallinyaradaasi oo isna iskaashiga la sameeyey ciidamada amniga ayaa xabsiga laga sii dayn doonaa bisha maarso ee sanadka soo socota afar ka mid a dhallinyaradaasi waxay ku jiraan xabsiyo min toban sano ah halka saddex kalena ay ku jiraan xabsiyo u dhexeeya soddon sano ilaa soddon iyo shan sano ciidamada cirka maraykanka ayaa khamiistii fuliyey duqayn ay la bartilmaameedsadeen xarakada al-shabaab duqayntaasoo sababtay dhimashada tiro maleeshiyadaasi ah sida ay xaqiijiyeen ciidamada maraykanku audrisia harris oo u hadasha binta goonka ayaa v o eda u sheegtay in duulaankaasi oo ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayni lala eegtay bartilmaameed ku yaala gobolka bay oo boqol iyo lixdan kilomitir muqdisho galbeedka kaga aadan harris waxay intaasi ku dartay inaanay jirin cid rayidahoo weerarkaasi wax ku noqotay sida ku xusan bayaan uu soo saaray hogaanka ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo yaqaano duqayntu waxa ay dhacday qiyaastii saddexdii galabnimo ee khamiistii shalayto xilliga soomaaliya waxaana ah jiray xiriir lagala sameeyey xukuumadda soomaaliya arrintaasi hogaanka africom waxa uu sheegay in xogaga maraykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga tallaabo walba oo la ogol yahay islamarkaana ku habboon ilaalinta muwaadiniinta amerikaanka iyo weliba ka hortaga halis ka imanaysa argagixisada weerarkan dhinaca cirka ah ayaa imanaya toddobaad wax ka yar uun kadib markii mid noocan ah ay maraykanku ku qaadeen dagaalyahanada isis ee fariisinka ku leh waqooyi bari soomaaliya sarkaal ka tirsan hogaanka ciidamada maraykanka ee afrika ayaa v o a u sheegay in duqaynta hore ay ku dileen ilaa shan ka tirsan daacish waxaanu noqonayaa weerarkii ugu horreeyey ee uu maraykanku ku qaado maleeshiyada dowladda islaamiga ee soomaaliya ku sugan
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington xaakimka soomaaliyeed cabdulqaawi axmed yuusuf iyo saddex xaakim oo kale oo u kala dhashay faransiiska brazil iyo lubnaan ayaa xalay ku guulaystay in loo doorto inay ka mid noqdaan garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taalla magaalada haig ee dalka netherland haddaba sidii doorashadaasi u dhacday ayaan ka waraystay safiirka soomaaliya u jooga qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan waxaa ku tartamaya lix wadan lix jaj oo ka kala socda lix wadan oo ka mid yahay jaj cabdulqawi yuusuf oo soomaali ah codbixinta waxay ka socotay laba meel golaha ammaanka iyo general assemblyga oo simultunity labada marba isku mar ay ka dhacaysay lana rabay cid walba inay hesho majority ka hesho ama codadka ugu badan ay ka hesho labada meelba waxaan marnay ilaa iyo afar round oo mar walba ay isku wada mid ahaayeen isku wada mid maa codadku waa kala badnaayeen judge cabdulqawi afartii marba wuxuu ahaa judgeka keliya oo ay supportigiisa codadka uu la helaayay ay ahaayeen wax consistent ah oo mar walba uu helaayay boqol iyo afartan iyo dhowr boqol iyo afartan iyo sideed afartan iyo toddoba afartan iyo afar laakiin judgeska kaleento waxay helaayeen numbero mar walba iskhilaafsan marna kor aadayo mar hoos aadayo mar walbana wuxuu helaayay labiyo toban ilaa iyo saddex iyo toban wuxuu ka helaayay golaha ammaanka cod ah waa gartay marka wareegii wareegii ugu dambeysay intuu helay wareegii shanaad ugu dambeysay wuxuu helay boqol iyo afartan iyo xoogaagiisii oo ahaa numberka labaad uu kusoo baxay qaramada midoobay general assemblyga tii golaha amnigana wuxuu helay labiyo toban cod dhinacii general assemblyga waxaa soo baxay shan oo waxaa haray xaakimkii ka socday dowladda ingiriiska oo inta waxaa ka soo baxday shan qaramada golaha ammaankana waxaa soo baxay ayagana shan oo waxaa haray jajkii ka socday dowladda india marka taas dib ayaa loo dhigay afartii kolonto kalento waa waa kuwaa ku guulaysteen oo waa waxay shaqadooda bilaabaneen haddii ilaah yidhaahdo bisha februaayo labada kun labada kun iyo sideed iyo tobanka waa gartay labada jaj kalentana waxaa lagu heshiiyey in laiskugu soo laabto isniinta galabta isniinta saddexda galabnimo waa gartay marka dareenkiinu sidee buu ahaa idinka ergada soomaalida iyo xaakimka cabdilqawi
horta shaqo badan ayaa gashay oo safaaradda inta shaqaalaha ka shaqeeyo iyo jajka iyo dhowr dhalinyaro oo volunteers ahaa saddexda usbuucoo lasoo dhaafayba waxaan gelinay howl aada u fara badan laakiin markii wareega koowaad iyo wareegii labaad ay na soo mareen ogaa waxaa na soo gashay cabsi ah armaa waxaan ay nagu dheeraadaan oo muddo dheer ay qaadataa laakiin mar walba waa ogeyn waana waana ku fadhinay supportiga aan haysanay inuu ku guulaysanayo jaj cabdulqawi taasoo ka imaanaysay waxa ugu badan boodka ugu badan wuxuu ahaa afrikaanka oo konton iyo saddex wadan ay ugu jirto iyo carabianka iyo wadamada kaleento oo sida yurub oo kaleento oon xiriir fiican wada samaysanay iyo asiada kaleento o dhan waxaa guusha ugu weyn dhintahay bis in lagu guulaysto keliya markii uu ku noqdo maxkamadiisana waxaan rajeynayna inuu noqdo guddoomiye ka noqdo maxkamadda insha allah marka arrintani maxay uga dhigan tahay soomaaliya soomaaliya waxay uga dhigan tahay wallahi guul aada u weyn oo runtii maxkamadda caalamiga ah ee qaramada midoobey waa maxkamad soo jireen ah oo ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo labaatameeyada soo jirtay judge soomaali ah oo ku guulaysto haddana mar labaad la electagareeyo oo sagaalkii sano meesha ka shaqaynayeen oo noqday guddoomiye ku-xigeenkii maxkamadda ka noqday waa guul weyn usoo hoyatay soomaali meel walba ay joogto weliba waxaa aad aad iyo aad noola shaqeeyey intii doorashada socotay walaalaheena safaaradda jabuuti iyo dhammaan walaalaha africa oo hogaaminayo madax u ahaa safiirka joogtada u fadhiyo qaramada waddanka gabon oo ahaa bishan madaxa safiirada afrikaanka ee jooga qaramada midoobe su-aashay ugu dambaysa maxay u tari kartaa soomaaliya wallahi soomaalida waxay u tari kartaa sumcaddii soomaalida oo dadnimadii soomaaliya soo noqotay oo adduunka markii inaad joogi lahayd aad ficnaan lahayd ama aan video la duubay inaan kuusoo diri karno wixii joogay safaaradihii joogay oo boqol iyo sagaashan iyo saddexda wadan oo maanta ka qayb gashay ayaa waxay saf usoo galeen inay jaj cabdulqawi salaamaan u mahad celiyaan ay u hambaliyeeyaan marka taasaa shucuurteenna wada kicisay oo runtii waxayna soo gelisay hami soomaaliya booska ay ku lahayd adduunka inay dib ugu soo noqonayso waxayna ahayd runtii wax aada aan ugu faraxnay gaar ahaan dhalinyarada badan oo qaarna u n-ka ka shaqeeyaan qaarna arday ka yihiin qaarna magaalada dhinac ka degan yihiin soddoma iyo sano ka yar oo aan arkin soomaali oo qiimahaas noocaasa la siinayo waxay nagu abuurtay shucuur aad aad aada u wanaagsan aada u qiimo badan maasha allah kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya qaramada midoobay abuukar daahir cismaan haatanna bal aanu idin si hordhac aanu idinku sii sheegno mowduuca uu ku saabsanaan doono barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta meel baan tag waxaan idhahdaa hooyooyinkiibaa ooya oo annako miyaanu dhiig lahayn haddaanu aabbayaal nahay carruurtan la leenaya annako miyaanu dhalin qudhaydo laba inan baa lee markay baxaan wadnahay go'a afar hablood baa lee markay baxaan wadnahay go'a anigu markaa bini aadan mayhi dumarkiina waa la buufiyo meel baa loo buufiyo wiilashayadu special wiilashayadu rool model ma haystaan aabba ah ciday yihiin ma yaqaanaan afkina ma yaqaanaan markii wiilku ama gabadhu ay af soomaali aysan ku hadlayn hadde soomaalinimadoodii shaki baa ku jirta blameka ugu weyn waxaa iskale waalidiinta amaama aan diidno ama aan yeelno ilmaha iyaga maxaa loo dilayaa dilkii baan ka bilaabaynaa ilmaha iyagoo yar bay dhumeen iyagoo yar nin markuu weynaaday gaangii iska noqday oo qori qaatay ma jiro nin markuu weynaaday daroogo cunay ma jiro ilmaha iyagoo yaryar bay faraha ka baxeen cododkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka xiisaha leh ee faaqidaada toddobaadka barnaamijkaasi oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan labada idaacadood ee maanta halkaad nagala socotaanna waa voice of america
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa hoos u dhacay tirada dadka muhaajiriinta ah ee ka imanayay dalka etoobiya kuwaasoo gaarayay deegaanada puntland si ay halkaasi uga sii tahriibaan mas-uuliyiinta ayaa sheegay in bishii agosto ay dalkaasi amaba deegaankaasi gaareen ilaa laba kun iyo saddex iyo sagaashan ruux sebtembar tirada dadka yimidna waxa ay ahaayeen kun iyo saddex boqol halka oktoobarna ay gaareen ilaa iyo laba kun iyo boqol iyo siddeetan ruux waana markii ugu horreysay ee tirada dadka imanaya ay hoos ka marto saddex kun muddo dheer sababta hoos u dhacaasi waxaa warbixinta noogu diyaariyey haaruun macruuf
maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay hoos u dhaceen dadka u dhashay dalka etoobiya ee muhaajirnimada u imanaya gobolada waqooyi bari soomaaliya si ay halkaasi uga sii tahriibaan mas-uuliyiinta ayaa hoos u dhaca tirada tahriibayaasha ku sababeeyey colaaddii dhowaan gudaha etoobiya ku dhex martay qowmiyadaha soomaalida iyo oromada dadka etoobiyaanka ah ayaa ka badan boqolkiiba sagaashan muhaajiriinta ka baxda xeebaha waqooyi bari ee soomaaliya maxamed cabdi nuur jubba waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland waxaana uu iga warramay isbeddelka ku yimid qulqulka dadka etoobiyaanka ah waxaa ku yimid dadkii ka imaanayay muhaajiriinta ahaa ka imaanaya etoobiya hoosu dhac oo sababtay isqabadkii soomaalida ku noolaa etoobiya iyo oromada taasna waxay kaliftay in ay qulqul ku yareyso socodkii iyo iyo kaimaatinkii dhinaca etoobiya lasoo marayey puntland inuu hoosu dhac ku yimaaday maxamuud jaamac muuse waa agaasimaha xarunta daryeelka muhaajiriinta migration response center oo ku taalla puntland waxa uu ii sheegay inay hay-addiisu dareentay isdhinka ku yimid muhaajiriinta etoobiyaanka ah bishii sebtember bay ahayd waan u malaynayaa weygeeda labaad arrintaasi bilaabatay welina ilaa dhamaadka sebtemberna way socotay xataa octoobar ayaama u horeysay way soo gaartay saan maqallo sheegnahay haaruna annaga ka puntland ahaan intaanu ka howlgallo waxaan kuu sheegaya dadkaas annaga saamaynta keli aragnay waxay noqotay inuu yaraado qulqulkii for example dadka hadda aanu diiwaan gelinay bishii sebtember oo dhan wuxuu noqday sideed boqol iyo lixdan iyo toddoba qof marka waxaan u aanaynaynaa inuu yahay dadkii baaqday iyo bisha sagaalaad ina bishaan tobnaad iyo kuwa bishaan tobnaad oo kale iman lahaa mataqaana sideedsaoo halkaa u kasoo baxay hase yeeshee madaxda maamulka iyo hay-adaha ka shaqeeya la socodka qulqulkan waxay sheegeen in hakadku uu yahay mid ku meel gaadh ah waxay sheegeen in sannadihii ugu dambeeyey ay sii fududaatay siyaabaha ay dadkani ku soo gaari karaan xeebaha puntland sababtoo ah isticmaalka gaadiidka iyo dilaaliinta ka ganacsada tahriibka oo xoojiyey farsamooyinka ay adeegsadaan iyo wada shaqayntooda mar kale waa kan maxamuud jaamac muuse waxyaaba fara badan baa iska bedela haruna for example markii anagu aan shaqada bilaabaynay oo laba kun iyo sideeda dhamaadkiisii ilaa iyo laba kun sagaalka bilowgiisii oo xaruntiisi ofisha u howlgashay dadkaas waxaa odhan karaa boqolkiiba sagaashan iyo shan waxaa ahaan jira dad lugeynaya intii ka dhameysay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobanka waxaa bilowday niman smaglerisa ama dadkan dadka tahriibiya oo jain iyo silsilaad isku xirana oo wajaale laga soo bilaabo ilaa boosaaso meel kasta xafiisyo iyo wakiilo ku leh dadka gawaariga hadda u bedeleen badanaa hadda bilahan ugu dambeysoo kaleeto wax lug ku soconaya boqolkiiba hal arki mayso gawaari baa laga soo qaadaya wajaale hargeysa hargeysa ilaa iyo burca burca ilaa xingalool ama fuqara ama gumeys meel la yaqaano center weyn baa laga sameeyey oo ku taala xadka puntland oo udhexeeya somaliland marka nimanka smaglerska oo jainka oo isku xiran baa hadda mataqaan xaqa u fudeeya lacag bay ka qaadaan qaar waxay yarahaan laba boqol iyo konton bay naga qaadaan ilaa boos aan ku nimaadna qaar ka badan bay sheegaan adiga waxyaala taas kala aamini karo maaha gruupka laftiga smaglerska laftigooda hadda waxaa noqon waa midoobeen oo waxay noqdeen hal shirkad laakiin waagi hore laftigoodu waxay ahayeen dad ganacsi ku jiro dadkan ku tartamayo way kala duwanay bareska wax ku qaadaan waagi hore xagga yaman markay aadeen konton dollar baa jiray lixdan baa jiray aniga waxay igu dambeysay markaan weydiiyey dadka xeer kale leh smaglerska ama nimanka dadka qaada inay hadda marayso ilaa iyo boqol iyo konton meelahaas inay ka qaataan qofkii waa doonta yaman geynaysa waa doonta yeman oo elaayo ka qaadaysa ilaa yeman keliya bes fa-aado kooban sii soconaysa laba iyo toban saacood ka yar mas-uuliyiinta puntland waxay sheegeen in sanadkiiba ay baxaan dad tiradoodu u dhaxayso shan iyo toban kun ilaa siddeed iyo toban kun oo qof dhinaca kalena khubarada ayaa ii sheegay in qulqulku uusan u muuqanin mid istaagaya sababtoo ah waxaa weli jira waxyaabihii kaabayaasha u ahaa muhaajiriinta cabdi xasan xuseen waa madaxii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee puntland waxaana uu daraasad ku sameeyey qulqulka muhaajiriinta adduunka mid baanu sida caadiga ka yahay taariibtu waxay ka jirtaa meelaha ay ka jirto crika ama ganaasho la-aanta siyaasadeed midda amni midda dhaqaale bay ka jirtaa runtii adduunku ka jiraa sida caama qayb baan ka nahay qaybta labaadi soomaaliya oo hadda dhow iyo labaatankii sana ugu dambeysay aan lahayn dawlad xooga ama soo martay xiliyo aysan dawladda dhexe lahayn iyo xiliyo ay dawladda dhexe aysan ahayn mid xoog badan marka maamul dawladeed oo dhamaystiran oo qaybihiisa u dhamaystiran yihiin wadanka kama jiro sidaa darteed baa waxa noqotay maaragtay waxyaalaha sii naaxiyey waxaa kale oo ku jira iyadana oo sii naaxiyey amni darada dhaqaale xumada mustaqbal la-aanta tiro badan oo wadanka ka dhex jirtay baa iyadana sii naaxisay arrimahaas markay markay isbiirsadeen ayaa waxaa sabab u noqotay inuu tahriib ay aada usii badato cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa ii sheegay mar kale in lacagta ka soo xarooto meheraddan ay badatay islamarkaana badankeedu uusan oolin gudaha dalka soomaaliya lacagtaasi waxay aadaa harun a aada u tiro badan waxay ku dhacdaa gacmaha kooxaha ganacsiga tahriibka tahriibayaasha bay ku dhacdaa halkaasi lacagtaas ku dhamaysta iyagaa dhaqaalo ku samaysta qaybna waxay kusii wadaanin businesskooda ama ka ganacsigooda dadka dadkay kusii dhiiragiliyaan waxay waxay kale oo lacagtaasi dib u gashaa arrimaha maaragtay arrimo amni darro ay dib ugu gashaa kasoo iibsiga hubka mukhaadaraadka waxyaalaha lamidka oo kale maaragtay falalkaas oo dhan oo yeman laga keeno oo yeman laga keeno wadamada yeman laga keeno inta waxaa laga keenaa wadamada yeman kasogfog sida waxaa laga yaaba afghanistan iyo iran inay ka timaado waxaa khubarada tahriibku ay soo jeediyeen in wax laga qabto shaqa la-aanta iyo xasilooni darrada si uu u joogsado ama ugu yaraan uu hoos ugu dhaco qulqulka dadka
aad iyo aad buu umahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inooga diyaariyey tirada tahriibayaashii etoobiyaanka ahaa ee gaarayay maamul goboleedka puntland oo aad hoos ugu dhacday
sanad walba waxaa dalkan maraykanka habka fiisaha bakhtiyaa nasiibka ku soo gala dad gaaraya konton kun oo ruux oo dunida oo dhan ka kala yimaada waana hanaanka ugu fudud ee uu maraykanka uu ku soo geli karo qof aan xigtadiis ku sugnayn madaxweynaha maraykanka donald trump ayaase doonaya inuu joojiyo fiisahaasi kadib markii la ogaaday in ninkii gaariga dadka ku jeersiiyey new york uu fiisahaasi dalkan ku soo galay jacfar kuukay ayaa arrinta ka waraystay deeqi oo deeriye sagaar oo ah aqoon-yahan wax ka qora arrimaha qaxootiga kuna sugan gobolka iowa tani macnaha waxay ka dhalatay kadib isbuucyadaanu soo dhaafnay markii argagixis uu ka geystay nin u dhashtay uzbekistan magaalada new york ninkaasi oo sanadkii labadii kun iyo tobankii ku yimid dalkan habka bakti nasiibka ah arrinta trump waxaa soo cusboonaysay waa la dhihi karaa dhacdadaasi madaxweynuhu wuxuu doonayaa in uu joojiyo gebi ahaanba habkaasi maraykanka lagu soo galo oo soomaalidu ay lotiriga u taqaano ma ku guulaysan karaabaad is leedahay marka la eego broseska ama hanaanka loo maro marka sharciyo la hirgelinayo ama la joojinayo dalka maraykanka yacni wax uu ku joojin kara ma ahan wareegto kasoo baxday xafiiskiisa arrintan waa arrin sharci ah waxaa meelmariyey aqalka hoose iyo kan sare ee maraykanka sagaashameeyadii marka in la bedelo waxay u baahan tahay in si aqlibeed ah labada aqal ay u taageeraan taasna way dhici kartaa baan is leeyahay waayo dad badana waxay ku doodayaan in ay muhiim tahay in dadka soo gelaya maraykanka ay yihiin dad taya leh oo si bakti nasiib ah aanan iskaga imaanina maraykanka uu kasoo xusho adduunyada dad taya leh ha ahaata aqoon khibrad maalgashi waxaa kalood ogtahay jacfarow dalkan maraykanka waxaa ku nool kow iyo toban milyan oo soo galooti ah oo qaarkood ayagoo ciyaal oo yar yar ah ay yimaadeen halkan jaamacadana kaga baxeen aqoonsina aanan haysanin marka waa suurtagal laakiinse ma dhib yaro haddaba dad way soo galaan maraykanka oo qaabab kalebay ku soo galaan waa la baaraa baa la yidhi waddamadii horey uu xanibaadda ugu soo rogay lafahantooda qaarkood buu haddana ka fududeeyou yidhi aad ha loo baaro dadkan looteriga ama bakhtiyaar nasiibka fiisaha ah ee maraykanka ay ku imanayaan hela iyagu baaritaan adag ma maraan miya taasoo madaxweynaha ee ku dhiirigelinaysa inuu yidhaahdo gebi ahaanba ha la joojiyo ee habkaasi cid kastoo maraykanka soo gasha inta badan waa la baaraa baaritaanada kala cuslaan kara waxaa laga eegaa inay leeyihiin dembi inaysan ka gelin dalkaasi inay caafimaad qabaan waxaa laga eegaa in ay leeyihiin dhaqaala ku filan oo isku taageeri karaan waayo dadka bakti nasiibka ku yimaada dalkan kuma lahan wax xaq ah shanta sano ugu horeysa marka waa inay isdaberi karaan waxaa kaloo laga eegaa in ay leeyihiin aqoon ugu yaraan dugsi sare ah ama laba sano oo shaqa ah inay leeyihiin way soo maraan processka laakiin dhacdooyinka sida mataqaana arrintii mandawita ka dhacday magaalada new york ayaa arrintan hadda u sabab ah in lasoo cusboonaysiiyo oo madaxweynaha si adag uu kaga hadla waxaase ku taageersan dad badan oo xisbigiisa macnaha ka tirsan tan marka waxaa soo cusboonaysiiyey arrintan dadka na dhegaysanaya bal haddii aan u jilcino aan aada ugu faahfaahino muxuu yahay habkan looteriga la yidhaahdo ee dalka maraykanka lagu soo galo tiro intee la eg baa sanadkiiba loo ogol yahay inay ku soo gasho goormuuse dhaqangal noqday sharcigan oo maraykanku uu soo kordhiyey barnaamijkan hadda cusub ee la yidhahdo diversity visa lotry la yidhaahdo waxaa waaya waxaa la ansixiyey sanadkii sagaashameeyadii hase ahaatee maraykanka markaad dib u fiiriso taariikhiyan bakti nasiibka waa lagu soo geli jiray ilaa sideetamayadii balse dadkii ugu badnaa ee ka faa'iideysta barnaamijyadaasi waxay ahayn dadka gebilka cad siiba dadka asalkooda yahay irishka iyo talyaaniga sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa senatorka laga soo doortay new york ee la yihahda jack shumer oo kaashanaya nin ay saaxiibiyihiin oo bruce marison la yihahdo kentucky laga soo doorto waxay meel mariyeen ama ay ku guuleysteen in ay sharcigaani ka dhigaan mid bakti nasiib ah oo furan caalamka o dhan marka waxaana saxiixay madaxweynihii hore ee maraykanka mataqaana george h w bush ki senior mataqaana kahorreeyey bill clinton
waayahay ma jiraan marka dad aan loo ogolaynba in ay habkaas ku yimaadaan oo marka horeba ay galaan baktiya nasiibkaas marka hore tirada loo ogolyahay sanad kasta inay bakti nasiib kusoo gasho maraykanka waa konton kun horaan konton iyo shan kun baa lagu bilaabay balse hadda konton kun waaye dalaalka aanan u qalmin waxa waaye dal waliba oo runtii konton kun ama wax ka badan oo muhaajiriin ah ay kasoo galaan dalka maraykanka sanadkii ma soo geli kara macnaha uma qalmayo dad muhaajiriintooda mataqaana muwaadiniintooda uma qalmayaan inay soo galaan maraykanka dalaalkaasna waxaa ugu badan dalaalkaas sida runtii tayada aqoonta leh sida dalalka indiya bangaladesh nigeria dalalkaasi oo runtii usoo dhoofiyo wadanka maraykanka dad tayaysan oo dhakhaatiir leh injineero leh dad kombyuterada ku taksusi leh oo maraykankana aada ugu baahan yahay deeqow diirya sagaar oo u warramayey jacfar kuukaay halkaad nagala socoteenna waa voice of america haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan si weyn loo hadalayay isbeddelka ka dhacay dalka sacuudiga kadib markii boqorka dalkaasi uu xidhay koob iyo toban ka tirsan qoyska boqortooyada islamarkaana uu xidhay afartameeyo isugu jira wasiiro iyo ganacsatada ugu waaweyn dalkaasi tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid awood dheeraada siinaysa wiilka uu dhalay boqorku ee maxamed bin salmaan kaasi oo ah dhaxal sugaha boqortooyada sida uu faahfaahinayo ibraahim bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaa la dhihi karaa arrintan waa noocan ma waa tawrad waxay waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego wiilka dhaxalka leh waliyulcahdi maxamed ibni salmaan waxaan la soconnaa in markii hore uu ahaa ku-xigaha ku-xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday isagoo maxamed ibni naayif ahaa kadibna asagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday marka in muddana waxaa la lahaa waxaa loo diyaarinayaa inuu boqor inuu noqdo inta uu malik salmaan uu nool yahay marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu maxamed ibni salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka sacuudiga noqdo isagoo sodon soddon jira ayaa lagu dhaqaaqay ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira sida wasiir alxaras alwatani ama wasiirka national guardka ciidamada sacuudiga oo ah mitcab ibni cabdillah walaalkiis oo ah amiir turki ibni cabdillah asna labadaa wiilna waxaa dhalay boqorkii malik cabdallah oo asna ahaa turkina wuxuu ahaa amiirkii riyaad waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ah waliid ibni dalaal waxaa la xiray wasiiro hore uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda ibraahim casaaf waxaana intaasoo dhanna loo kaashaday qaanuun cusub oo ah maalintii sabtidii uu soo saaray boqorka salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuq maasuqa iyo dadka musuq maasuqa lagu eedeynayo wadankana aysan ka bixi karin guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan xoola bangiyadoodana firiisgareeyaan wixii xoohanti a ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadaynayaan tallaabadan cusub ayaa waxaa ka horreysay iyadoo bilihii lasoo dhaafay xabsiga loo taxaabayay culimo badan oo ka mid ah culamaa udiinka sacuudiga waxaana dadka u kurgala arrimaha boqortooyada sacuudigu ay tilmaamayaan in ujeeddadu ay tahay in dalkaasi laga mamnuuco fikirka salafiga ah ee ay dadka qaar u yaqaanaan wahaabiyada taasi oo loo nisbeeyo sheekh maxamed ibn cabdilwahaab waxaan ognahay saddex usbuuc ka hor weliyul cahdiga maxamed ibni salmaan oo ah ninka dhaxal kale sacuudiga inuu adduunkao dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga uu xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey marka wuxuu yidhi ad adegnimadaas diinta ad adag ama mutashadidid mutashadidnimada ah siduu asaga u yidhi waan ka wareegeynaa waxaanan u wareegeynaa buu yidhi diinta dhedhexaadka ah oo muctadilka ah wuxuuna intaa ku daray in shacabka sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay boqolkiiba toddobaatan shacabka sacuudigu ay ka yar yihiin soddon jir ay ka yar yihiin sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkana ula dhaqmi lahayn fikirkaas ad adag oo wahaabiga ah ana aan ka tagno marka arrintaa wuu sheegay waxuu qariyay maaha markii koowaad sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhao hay-atu tarfiih ama hay-adda entertainmentiga hay-addaasoo samaysa xaflado waxayna xataa ciiddii calanka oo ah xilligii uu cabdulcasiis xukunka qabsaday bishii aan soo dhaafnay waxay samaysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgelayeen waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan waxaa la waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha marka isbedelo badan buu wadaa waxaasoo dhanna waxaa lagu beesgareeyey ujeedada loo bixiyey hiigsiga labada kun iyo soddonka dhacdooyinkan ka dhacay dalka sacuudiga iyo isbedelada ku soo foolka leh ayaa saameyn ku yeelan doona dunida islaamka sida uu xusayo ibraahim bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka horta hore dunida islaamka inta siba soomaalida oo kale iyo wadamada carabta sacuudigu markii horena afkaartan xataa ad adag markuu keenay aya wayna saamayso hadday noqoto soomaalida jabuuti masar algeria wadamado dhan waayo saad ogtahay walaal wadamada carabta iyo muslimiintu si daaragtiaan ugu xirannahay sacuudiguna ma aha boqortooyo iyo wadan keliya ma aha waa mahbat ilwaxyi khaadim waxaa ku yaala xarameynkii shariifeynkii qibladii muslimiinta ku taala nabigeena caleyhi salaatu wasalaam iyo masjid almadina almunawara oo nabigu ku duugan yahay ayaa ku yaala marka waa garan kartaa waa qiblat lmuslimiin wixii isbedelo ay sameeyaan dee isbedelkaas uu saameynaya ummadda muslimiinta o dhan intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu u mahadsan yahay idaacaddayadii aroornimona waxaanu ku soo gebagabeynaynaa intaasi aniga iyo haaruun macruuf iyo bashiir abikarba waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo